habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington
waa habeen arbaca bisha abril waa siddeed iyo toban sannadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduri
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah ciidamo buliisa oo ka socda dalka siraleon oo la geeyey magaalada kismaayo The mandate here is to come and fulfill Amison's mandate to ensure that we capacitate the Somali police force in waxaan halkan u joognaa inaan fulino howsha loo igmaday amisom oo aan xaqiijinno inaan dhisno awoodda ciidanka booliiska soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaad ka saaran dalkooda waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada balacad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada dowladda soomaaliya meeshii ah oo galkii aan ku jirnaa oo shaqadii kor joognaa ma dhihi karno marka wax intaasaa dhimata intaasaa dhaawac oo warbixin guud ma bixin karno laakiin in ciidamada gaariga saarnaay tooda badan ay bad qabaan iyo macal saraakiish saarneed howlgalkan ab ay hadda qod ka wadaan noocad dad dhaawaca way jiraan haddii dhaawacaas u dhintaan waa gooni laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasha oo hadda ognaha ma jiraan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan roob xoog leh oo ka da-ay dalkaasi kenya oo si adag u saameeyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacada maanta xaqiijiyey in agaasimihii hay-adda c i ed ee mike pompeo oo kulan qarsoodiyaha pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un trump ayaa twitterkiisa kusoo qoray kulanka ayaa si wanaagsan u dhacay waxaana la isku afgartay oo la ankumay buu yidhi xiriir wanaagsan waxa uu intaasi uu ku daray in faahfaahinada kulanka laga wada hadli doono xakamaynta hubka nucleerka waxa uu ku tilmaamay inay dunida iyo kuuriyada waqooyiba ay u tahay wax wanaagsan
rasaas ayaa lagu riday kooxdii ka socotay qaramada midoobay ee baaris weerarkii loo adeegsaday waxaa lagu tuunsan yahay inuu ahaa hub kiimika ah ee duuma dalkaasi suuriya sida ay sheegtay qaramada midoobay ma jiro wax dhaawaca oo soo gaaray xubnaha kooxda waxaana dib ay ugu noqdeen caasimada dalkaasi suuriya ee dimashaq kooxdaasi ayaa waxa ay muddo sugayeen inay galaan duuma si ay go-aan uga gaaraan weerarkaasi oo dhacay horaantii bishan ayna ku dhinteen dhowr qof tv-ga suuriya iyo koox ka mid a ku wax badbaadiya ayaa sheegay in kooxda qaraaska ah ee ka socota ururka kahortaga hubka kimikada ee qaramada midoobay ay tageen duuma inkastoo jahwareer uu ka jiray in kooxdu ay halkaasi gaartay in kale maraykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedeynaya dowladda bashaar al asad in ay ka dambeysay weerarka duuma halka ruushiya iyo siriyana ay weerarkaasi beeniyeen
marwadii koowaad ee hore ee maraykanka barbara bush ayaa ku geeriyootay da-da labayo sagaashan fiidkii talaadada xilliga maraykanka iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda qoyska reer barbara ayaa waxa ay faahfaahin yaruun ay ka bixiyeen xaaladda caafimaad ee barbara bush waxaase ay sheegeen in sanadihii dhowaa ay uu hayay culeys xagga wadnaha iyo sambabada waxay diiday in ay daweyn dheereed ah loo sameeyo iyadoo maalmihii lasoo dhaafeen ay xaaladeeda caafimaad kasii daraysay barbara bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay caro deg dega iyo hadal adeeg intii ay ahayd marada koowaad ee maraykanka waxaana ay xooga saartay inay wax ka qabato aqoondarida waxqoris la-aanta waxa ay dhashay lix caruura waxaana ay u dhaxday madaxweynihii kow iyo afartanaad ee maraykanka george w h bush iyadoo dhashay madaxweynihii saddex iyo afartanaad ee maraykanka oo ay soomaalidu u taqaan bush kii yaraa
saraakiil afghanistan ayaa sheegay in bandulihii sare ee amniga ee gobolka kandahar iyo dhowr ilaalidiisa ahaa lagu dilay weerar bam oo ku haleelay maanta oo arbacaha koonfurta waddanka afghanistan bandulaha oo magaciisa lagu sheegay janan mama ayaa bamka waxaa lagu rakibay gaarigiisa sida uu ku warramay afhayeenka maamul goboleedka kandahar kooxda taliban ayaa waxay sheegatay inay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay in fallaagada ay kordhiyeen weerarada bam ee lagu bartilmaamaysanayo saraakiisha amniga ee waddanka afghanistan banduulaha la dilay ayaa talibaanku waxay ku tilmaameen inuu xulufo la ahaa maraykanka waxaanay aada isugu dhowaayeen taliyaha booliiska ee gobolka awoodda badan ee ka dhanka taliban generaal cabdurasaaq
degeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysanna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno guuto ciidamo biliisa oo ka socda dalka siraleon ayaa shalay la geeyey soomaaliya ciidamadaasi ayaa qayb ka ah ciidamo booliisa oo ka howlgala oo ka howlgala magaca midooda afrika islamar ahaantaasina ujeedkiisuu yahay inay gacan siiyaan ciidanka biliiska soomaaliya ee koonfurta ee bartamaha waddanka soomaaliya gaar ahaan ciidamada siraleon ee ka howlgala goboladaasi ayaa waxaa la geeyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wariyeenna maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
ciidamadan ayaa shalay gaaray magaalada kismaayo si ay ugu biiraan shan iyo toban askari oo sahan ahaa oo ciidamadan horudhac u ahaa oo halkaasi ku sugnaa waxay noqonayaan guutadii ugu ballaarayd ee ciidamada booliska siraleon ee soomaaliya taga midooda afrika ayaa sheegay in ciidamadan la geeyey soomaaliya ay jawaab u yihiin qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee labada kun iyo toddobiyo tobankii kaasoo ansixiyey in ciidamada booliska ee howlgalka amisum la kordhiyo ugu badnaan kun iyo afartan askari ciidamadan la geeyey kismaayo ayaa taageero tababar iyo farsamaba u fidinaya ciidamada booliska ee maamulka jubbaland miss christiin alaalo kusimaha taliyaha booliska amisom oo ciidamadan ku qaabishay garoonka kismaayo ayaa ka hadashay waajibaadka ciidankan
imaanshaha ciidamadani waxay xoojinaysaa ciidamada booliska ee maamulka jubbaland sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaanu jubbaland u tababarnay lix boqol oo booliisa ciidamada siraliyon waxay ka caawinayaan maamulka dhismaha iyo hergelinta barnaamijyada booliska
miss christiin ayaa u mahad celisay dowladda siraleon ee ciidamada u soo dirtay soomaaliya si ay gacan uga geystaan dadaalka loogu jiro soo celinta xasiloonida iyo kala dambaynta gaar ahaan goobaha laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab waxay sheegtay in hawsha ugu weyn ee ciidamadan ay noqon doonto maaraynta kala dambaynta dadweynaha ilaalinta xarumaha maamulka iyo taageerista howlgallada booliska amisom ayaa yamaanshiyaha ciidamadan siraleon ku tilmaantay mid ballaarinaya awoodda booliska soomaaliya ilaa iyo heer gobol degmo iyo tuulo si loo dardargeliyo qorshaha amniga soomaaliya ugu dambayntiina loogu wareejiyo bay tiri amisom ciidamada soomaaliya master christiin ayaa sheegtay in ciidamada booliska amisom ay qorsheynayaan inay ka howlgalaan meelaha ka baxsan magaalooyinka
tallaabada iyo niyad wanaagga ay muujisay siraliyon waa mid looga baahan yahay inay ku daydaan dhammaan wadamada booliiska ku tabarucay amisom waxaanu doonaynaa inaannu ciidamada ku soo dhoweyna howlgalkan annagoo hoosta ka xariiqaynaa inay u baahan yihiin xafiisyo dheeriya iyo xarumo dheeraada oo ay hawshooda ku gutaan waxaannu geynaynaa booliskan meel ka baxsan muqdisho waxaannu tegaynaa maamul goboleedyada innaga oo hoos ugu daadegayna degmooyinka iyo tuulooyinka ciidamadanna waxaannu uga baahannahay inay naga caawiyaan dhaqdhaqaaqa howlgallada iyo ammaanka xarumaha
guutadan ciidamada booliska siraleon ee kismaayo la geeyey ayaa waxaa madax u ah mustafa solomon kambe kaasoo muujiyey sida waddankiisa ay uga go'an tahay gacanka geysashada howlgalka amisom ee soomaaliya The mandate here is to come and fulfill Amison's mandate to ensure that we capacitate the Somali police force.
waxaan halkan u joognaa inaan fulino howsha loo igmaday amisom oo aan xaqiijinno inaan dhisno awoodda ciidanka booliiska soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaad ka saaran dalkooda bishii desembar ee sannadkii labada kun afar iyo tobankii ayaa siraleon ay soomaaliya kala baxday ciidamo milatari ah oo ka howlgelayay jubbooyinka kadib markii ciidamada laga hor istaagay isbeddelka dhinaca ciidamada sababo la xiriiray xanuunka ebola oo xilligaasi faraba-an ku hayay wadamo ku yaala galbeedka afrika oo ay siralyoonna ku jirtay marka laga soo tago siralyon waxaa cutubyo ciidan boolisa oo hoos yimaada amisom ay ka joogaan soomaaliya uganda kenya nigeria zambia iyo waddanka ghana
maxamed colaad xasan ayuu kaasiyaa warbixintaasi ku saabsan ciidamada siraliyon ka socda ee qeybta ka biliiska amisom ee kismayo la geeyey ayuu inoo faahfaahinaya halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a
shir looga hadlayay waxbarashada soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug shirkaasi oo muddo saddex maalmood a halkaasi ka soconaya ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana warbixinta noogu soo diray halkaasi wariyaheena v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
shirkan oo muddo saddex cishaha ka socday xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ayaa looga hadlayey hanaanka waxbarasho ee dalka soomaaliya waxaana ka qayb galay wasaaradaha waxbarashada dowladda soomaaliya iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada xubnaha ka qayb gala shirka ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan lasoo bandhigi doono manhajkii waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare islamarkaana wakhtiga kama dambaysta ee imtixaanka la qaadayo ay noqon doonto sagaal iyo tobanka bisha shanaad ee sanadkan agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya xasan maxamed cali ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka waxbarashada waxaa la isla gartay in wasaaradda waxbarashada federaalka ay taageerto wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada sidii loo dhisi lahaa awooddooda waxqabad iyadoo la kaashanayo mashaariicda waxbarasho ee ay bixiyaan qaalan bixiyaasha in dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha waxbarashada ugu dambeyn bisha luulyo laba kun laba iyo labaatan ay dhammaan macallimiinta wax ka dhigaysa dugsiyada dalka ay haystaan shahaado macalinimo qodobka ba manhajka in sanna dugsiyeedkan laga wada dhaqangeliyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka manhajka cusub ee qaranka ee laga shaqaynayay muddada dheer xarafka labaad in bugaagta cusub ee fasallada dugsiyada hoose ee koowaad ilaa afraad ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambayn bisha luulyo ee laba kun siddeed iyo tobanka in bugaagta cusub ee fasallada dugsiyada dhexe ee shanaad ilaa ilaa sideedaad ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambayn bisha disembar ee laba kun sideed iyo toban in bugaagta cusub ee fasallada dugsiyada sare ee sagaalaad ilaa labiyo tobnaad ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambayn bisha luulyo ee laba kun sagaal iyo tobanka ilaa inta laga gaarayo kulanka dambe ee bisha luulyo laba kun sideed iyo tobanka waxaa deeqaha waxbarashada maamulaysa wasaaradda waxbarashada ee heer federaal iyadoo la raacayo nidaam hufan oo cadaalad ku salaysan qodobka shanaad ka qaybgalayaasha shirka waxaa la isla gartay in shirarka saddex bilaha ah ee looga hadlo waxbarashada ay ka soo qayb galaan maamulka waxbarashada ee gobolka banaadir qodobka lixaad magacyada dugsiyadii ay dhistay dowladda soomaaliya waxaa la isla gartay in dhammaan dugsiyada ay dhistay dowladda soomaaliya dib loogu celiyo magacyadoodii hore oo ay dowladdu u bixisay gunaanad balow wuxuu u mahad celinayaa shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada ee gobolka galmudug waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi shirka kusoo ilaaday dhuusamareeb ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo lagu qabta xarunta galmudug islamarkaana looga hadlayay habsami u socodka waxbarashada ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
warka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar kadis ay ku qaadeen baabuur ay wateen ciidamada milatariga ee dowladda soomaaliya ka oo marayay tuulo u dhow degmada balcad oo lagu magacaabo ilbaq warar aynu helnay ayaa sheegaya in weerarkani uu dhacay kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ay qarax la heleen gaarigaasi kaasi oo keenay khasaare nafeed oo soo gaaray ciidanka sidoo kale warbixintan oo dhinacyo kala gedintaabanaysa waxaa soo diray wariyaha v o a ee goboladaasi ka soo warama xuseen xasan dhaqale ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo maanta abbaaro koob iyo tobankii barqanimo ka dhacay meel u dhow saldhig ay ciidamada amisom ku leeyihiin duleedka waqooyi degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay u sheegeen v o a ila deegaanka ku sugan weerarka oo ku bilowday qarax loo malaynayo miino ayaa waxaa lala bartilmaameysaday gaari ciidan saaran yahay iyadoo qaraxa kadibna rasaas lagu furay askartii saarneed gaariga la weeraray iyo gaari kale oo weerarka ka badbaaday al-shabaab ayaa muddo kooban gacanta ku hayay goobta uu weerarku ka dhacay oo u dhow deegaanka gololey ciidamo ka tegay deegaanka qalimow ayaa gurmad u sameeyey ciidankii weerarka kadiska lagu qaaday iyagoona dib ula wareegay deegaanka ilbiq sida ay sheegeen saraakiil ciidan al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay weeraro qorshaysan ka fulinayeen waddada isku xirta balcad iyo magaalada jowhar horaantii toddobaadkan ay ahayd markii xubno ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ay kormeer ku tageen saldhigga cusub ee ciidamada amisom iyagoona goobta kaga dhawaaqay inuu sugan yahay amniga waddada isku xirta balcad iyo magaalada jowhar
al-shabaab ayaa iyagu waxa ay sheegteen inay dileen saddex askari kadib weerarkaasi maanta ka dhacay duleedka balcad mas-uuliyiinta dowladda ee balcadna waxa ay sheegeen dhinacooda in howlgal uu socdo xilligan aysan faahfaahin ka bixin karaynin khasaaraha dhacay khadka telefoonka ee balcad ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay kula xiriirtay guddoomiyaha balcad qaasim cali nuur bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah si walaasha falastiin waa run wax yar oo aanan hadda la dhihi karin dagaal dhex maray baabuur jubbaland oo kasoo baxay jowhar ee kusoo wajahna xamar qoladii nabadiidka waxay u galeen meel u jirto toban iyo dhowr kilomitr degmada kana sii xagayso meeshii ay dadka ku geli jireen marka maadaama meeshii ay dadka ku dhibaatay jireen ciidan iyo nadajiye talisna laga dhigay waxay isku dayayaan marka baabuurta inay ku dhibaateeyaan meelaha banaanka laakiin falilaahi alxamdu hadda baabuurka wax weyn ma gaarin dadka saarnaayeen inta badan weybad qabaan ayagana waa lagu raad jooga ayagaana filcaariya oo dhulkii dhan waa dhiiqo rooba daameeri ku fakadaan ay leeyihiin ciidamadan weli way daba taagan yihiin oo ay kama hareen marka khasaaraha ka dhashay intee buu leeyahay meeqo qofaa ku dhimata weerarkaas waa mahadsan tahay horta weli meeshii howlgalkii aan ku jirnaa oo shaqadii aan kor joognaa ma dhihi karno marka waa intaasaa dhimatay intaasaa dhaawaca warbixin guud ma bixin karno laakiin in ciidamada gaariga saarnaay tooda badan ay bad qabaan iyo macal saraakiish saarneed howlgalkanaba ay hadda qod ka wadaan noocad dad dhaawaca way jiraan haddii dhaawacaas u dhintaan waa gooni laakiin hadda dhimasho inta badan wax dhimasha oo hadda ognaha ma jiraan marar badanaa deegaanka al-shabaab ay weeraro ka geysteen xaggee kasoo duulayaan maleeshiyadan shabaabka ee weerarka geysanaysa walaashay waa waa run hortii nimankan waxay gabaad ka dhigtaan dhulka hawdka ah iyo beeraha aanan qafna deganaynin waxay degan yihiin basro iyo meel ilaa baqdaad waxay ka yimaadaan intooda badan dhinacaas iyo waxay ka yimaadaan madaxdiisa iyo shaaw ay ka yimaadaan laakiin hadda inta dareenka aan qabno iyo ayaga awoodooda waxaa noo muuqato inay sii yaraanayso maadaama talis ugu weynaay iyo meesha ugu weyneed ay kasoo geli jireen aan ka degnay insha allahu meelaha yaryar ay hadda dadka ku beegtaayaan howlgallaan ka wada samayn doonaa oo wada jir ah oo insha allahu sina wakti dhow bilaaban doono xerooyinka ay degan yihiin laakiin talisyadu ah waa dhulkaas waa baqdaad iyo basro iyo shaaw oo isku xiran dhulkaas ay isaaga yimaadaan
xilli roobaadkan oo kale oo dhulkuna uu yahay dhul dhoobey ah webina uu maro oo laga yaabo in ay biyo fariistaan dagaalkii aad kula jirteen al-shabaab dibudhac intee leeg ayuu ku keenayaa ama iyaga laftirkooda inay weeraro geystaan uu ku keeni karaa horti waa maasan tahay boqolkiiba siddeetan iyo shan ayaga howlgalkooda wuu yaraanaa oo waa dad dhuudhuumahayo ee aanan mari karin meelaha qaarkood marka hore waxyaabaha ay gabaad ka dhiganayen waxay ahayd hoomeyada shacabka afduubanayeen luuqyada iyo beeraha meelaha loo marayna soo mari jireen laakiin falilah alxamdu roobkii iyo guyi hadda ay curtay ayaa biyo badan dhigay waxay marka u fududahay howlgal dhinaca howlgalka haddii la yihahdo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamul goboleedka iyo kuwa degmada iskaashana ay u fududahay inay ka adkaadaan hadda maxaa yeelay wax ay ku fakadaan haddii ay carari ay carari maagaanna ma haystaan wadaxay kusoo howlgalaanna ma haystaan marka shan qafood ama toban qafood oo issoo abaabushayna oo baawur la socona dad wax kama qaadaya
dhowr jeer magaalada balcad laftirkeeda waa ay soo weerareen al-shabaabku saacado kooban waxaa la sheegay in ay haysteen in deegaanada gobolka aad ka sifaysaan maleeshiyada al-shabaab muddo intaa laageeda ku qaadan kartaa horta waa mahadsan tahay su-aashaas waxaa iskale xaqiiqda haddii laga hadlo saraakiisha amniga iyo madaxda sare ee dalka iyo madaxda maamul goboleedka laakiin annaga waxa wax naga quseya waxay tahay hortii falastiin iyo balcad inta shabaab qabsadeen saacada maysan maamulin oo dagaala ay nagu soo qaadeen waa sax laakiin noogamaysan guuleysanin dagaalkay nagu soo qaadeen oo degmada gacantooda ma gelin falilahi alxamdu ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka iyo kuwa degmada isgarabsanayna waxay muujiyeen karti iyo kalsooni dheeriya hadday shabaab qabsan lahaayeen degmada balcad waxay samayn lahaayeen calaamadihii lagu yaqiinay inay ay istasawiraan ay idaacado ku wacdaan ay ka hadlaan ay calama ka sugtaan aan lagu yaqiinay laakiin ciidanka annaga maalinkai dagaalkaas dhaca ayay waxaa gurmad u ahayn ciidamada walaalaha amisom ee saaxiibada nahay gurmanaynay gurmadka intaas samaynayna annagay nagu bilaabeen wax hadda culeys ahoo ay degmada ku qabteen ay ku haysteen ama jirto xabadda in badan waa socotay laakiin waa waa falilahi alxamdulillah laga guuleystay aada laakiin tan oo ku saabsan laakiin midaas ku saabsan goormaa la xoray doonaa waan jecelnahay annaga in in beriba inoo xorowdo laakiin waxaa awoodda iska leh ilaahay subxaana watacaala ka sukoona madaxda dowladda ayaa awoodda iska sugaynaa kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur oo khadka telefoonka isagoo jooga magaalada balcad ugu warramayey falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah in waraysigaas aan qaadnay galabta markii weerarku uu dhacay xilliga oo guddoomiyaha balcad aanu xaqiiji karin khasaaraha ka dhashay
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a roob xoog leh oo maalmahan ka da-ayay dalka kenya iyo koonfurta soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari waddanka kenya sawiro laga soo qaaday xerada ifo ayaa muujinaya in xaafado oo idil ay biyo fariisimo ka samaysteen waxaana dadka qaxootiga ay sheegeen in roobkaasi ay cuuryaamiyeen socodkii ayna ka dhalan karayso halis dhinaca caafimaadka jaamac buulle jaamac ayaa khadka telefoonka ee dhadhaab kula xiriiray isniino macalin dhaqane oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga
alxamdulilah horta wixii alla keena walaal in laga qayliya ma aha raxmad baa alla keenay laakiinse kaamka annaga aan joogna ee ifotu aad buu dhibaatooyin ugu gaarsiiyey u n baan u malayn ilaa bishii sagaalaad sanadka hore iyo cagadan dhexdooda inay lahayd kaamka waa la xirahayaa dadkii bari waa la xirayaa haddii la dhahay cabsibuba la guuray isagoo guri la-aan ah hala yar baa ka faa'iidaystay guryihii intii kale u n waxay ku dhahday waxaan rabaa inaan boono idin siiyo wixii buushood haysataan aad sii fujisataan aad sii dhisataan ninkii boos haysta oo ehel boos ka helo uu galo ninkii boos aan helinna annaga aad naga warsugtaan dadkii boonadii markii la siin hayay iyadoon boos la helin ehelna boos ayna ka raagsan ayuu raxmadda alla imaaday wallahi dhibaatooyin fara badan baa ugu sugan dad dhibkaasaga waayahay marka waxaad sawir ka bixisaa dadka aan joogin ifa two oo aanan arkaynin sida ay wax u dhaceen bal daruurta saaka ka taagan sawir yar naga sii wallahi meesha iyada dhibaatooyinka ka jiro waxaan u malaynayaa waa dhibaato aad iyo aad looga gurmado waa dhibaatooyin muslimiinka muslimiinta ay u gurmadaan waxaa haysta kaamka asaga ah dadka dayn ayay ku noolaayeen labada xare ee dhinacyaha ka jira sida ifowan iyo dhagaxley oo kale way xirmeen wadooyinka way xirmeen saaka oo kale qof hadduu dhoobo jiro oo meesha uu tago waxaa laleeyahay ifatu waaba la xiray maxay deynta liisa siinhayo kaamkana kaab aad u silacsan weeyo waan u sheegay shalay labiyo tobanka u n c r waan wacay waxay ugu dheheen ma soo bixi karno meelaan soo marno ma hayno waxaan dhahay dhibaatooyinka haysta kaamka kaale ee arka hal iskuol oo berameri eba waxaa lagu galay labaatan iyo lix qoys hal iskuol oo berameri ena waxaa lagu galay labaatan iyo lix lix qoys oo lagu soo qaxay dhibacdii kor ka imaatay raxmadda alla aheyd ee dadkii buushashkii meelay ka istaagaan ay waayeen markaan u tagay dadka cabaadkiisa ma malayn kartid qof xaloo dhan dhibac alla ku haysay oo saaka ilma dab aan u shidanin oo wax usoo gargaaray aan jirin oo meeluu ku noqonaya aan leyn oo gurigiisii iyo farti qulqulaysa aan la kala garanaynin oo badarka xumaaya moordida w f b ay bixisay ee uu ka qoyay oo naf iyo noolal aan haysanin ayaa kaamka ku nool haba usii darnaadeen ciyaalka toban jir wixii ka hooseeyo ilaa waayeelka toddobaatan jir intii ku joogtoo kale ay ayaa usii dara majeecada maanta ifatuuta waa tahay isniina markii laga tago khasaarahaas deegaan iyo maalka ah wax khasaaradadeeda oo halkaa ka dhacay ma jiraan naf walaala naf ma go-in oo dhibacda naf ma go-ynin laakiinse naf beri bay qadaa waxay ku dartaa beri baas ninka saaka quricin saacadan oo kale wuu baahan yahay hadduu caawa ku barya ku bariismay baa ku jirtaa marka iyadaaba naf waxaa lay tegi doontaa laakiinse hadda wax naf oo baxday ma laha laakiin mujeeco badan baa ka jira waddanka marka maadaama uu welina gugi jiro oo roobkii uu sii dii doono sida aad sheegtayna ifatuu loogu talagalay in laga guuro adigana aad hoggaankii tahay maxaa xal ah baad is leedahay xal annaga ma naqaano un xal way naga diiday un waxay dhahday w f p qaybta raashinka waxay dhaheen taariikh kow raashinka dad hadda la furay bishan afraad ka dambe raashin ma bixinhayo bisha shanaad taariikh kow ifotu inaan raashin ku bixiya ma rabo qaybta waxbarashada waxaa naga xigtaa umana saddex iyo toban beri baa naga xigtaa iskuulaadyadii waa la furayaa hay-ada haysata waxbarashada waxay dhahday kama bixin kama furaayo ifotu waxbarashada qof ifotu joogana mase dhagaxley mase ifuwan arday uma diri karo oo maarata laga kala guuray uma diri karo marka wallahi mujeecooyin badan ayaa imaanaya go- goortii caafimaadka waxaa noogu dambeysay taariikh labaatan taariikh soddon bishii saddexaad baa noogu dambeysay hay-ad reer cross la dhahaa noo haysay ifowanay kusoo biirtay qofka caawa haddii la qaniino iyo hadduu dhalahayo inta ka dhexaysa waxaan ola soo cararnaa ifowan baan ola soo cararnaa bal tilmaan si dadka ku dhegaysanayo marka aad ifatuu joogto xeryaha kale intay kuu jiraan ifawan tan ugu dhow adoo ka bilaabayo iyo tan ugu fog wallaahi ifowan markaan ku dhaho malaha waxay ii jiraan afartan oo kale ii jiraan dhagaxley markaan ku dhahana sidoo afartan kale ii afartan jirtaa kilomitr miyaad ka wadaa ha afartan kilomitr bay ii jiraan dhagaxley sidoo kale ii jirtaa qof qofkii si fooshay qof waxaa jira naag waxaa jirtaa ninkeeda uu meel ka jiro oo shaqo ugu maqan yahay oo uur lah oo ilmo yaroo abaydina la joogto oo qofkii dariska ee isbitaalka u raaci lahaa hadduu raaca kuwiisiina baylaha kuweedana baylaha ay noqonayaan haye qofkii xanuun kale oo alla ku soo boodo sida oo kale ayadane mo- meel alla meelaan ka gaarna ma haysano meelaan u cararno ma haysano iyana siyaar wix isaga way iska dhega tirtay marka kolley allah u maqan muslimiinta meesha ku xaraysan allah u maqan ugu dambayntii waxaad sheegtay inay dad badan iska guureen iyagoo aan deegaano la sii bal tirada guud ee dadkii deganaa inta aan geediga bilaabanin iyo qiyaastaada inta hadda ku nool maxay yihiin Een, waagii hore inta geediga aan bilaabanin waxaan ku deganayn labaatan iyo saddex kun toddoba boqol iyo toddobaatan qoys aan ku deganayn oon ku jirin qolo oo maaragtay soomaali aadeen mase soomaali abaarihii ka imaadeen oo boono la siiyey oo saddex kun ah aana ku jirin Een, dadka asaga ah waxaan u malaynayaa hadda laba kun dhammaantooda lama rarin waxaan laba kun dhamneen benyuana siyaa rartay dadkii kale indhahay iska tirtay marka annaga weydiino oon dhahno dadkan roobkan joogo eed raraysaan maxaad u haysaan waxay kuleeyihiin guryihii ma imaanin guryihii baa maqan mase baxar saafaa maqan geed la dhaho tiir ah masena baw baa noq- maqan mase baati baa maqan mase balastiigti baa maqan marba heer bay noo soo istaagaan dadka marka nafta waxay ugu kaliftay ninkii dariskiisa guuray qasbiyan jikada xun buu la guuro oo baclahaan ah raxmadda allana way socotaa
taasi waxay ahayd isniino macalin dhaqane oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxa ay iyadoo dhadhaab joogta u waramaysay wariyaha v o a jaamac buule jaamac oo washington jooga halkaad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana bal ku soo dhowaada ubixii jacaylka adaa iga istaahila shakaroon axmed iyo axmed inshaar codadkoodii
axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashee waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jacayli isu aragti weeyaan wakay wakay kula tahay indha iyo indheer jacayli isu aragti weeyaan wakay wakay kula tahay
abwaya wax garagtee runtoo darasayee
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad maqli doontaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan yemen oo warar ka soo saaray xaaladda dalka yemen digniinna diray sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban ha yeeshee marka hore mar kale aan idiin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacada maanta xaqiijiyey agaasimaha hay-adda c i ada mike pompeo oo kulan qarsoodiyaha magaalada pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un trump ayaa twitterkiisa ku qoray kulanka ayaa si wanaagsan u dhacay waxaana la askumay xiriir wanaagsan waxa uu intaasi ku daray in faahfaahinada kulanka laga wada shaqayn doono islamar ahaantaasina la soo saari doono war xakamaynta hubka nuclearka waxa uu ku tilmaamay inay dunida iyo kuuriyada waqooyiba ay u tahay wax aada u wanaagsan
rasaas ayaa lagu riday kooxdii ka socotay qaramada midoobay ee baarisa weerarkii loo adeegsaday waxaa la tuunsan yahay inuu ahaa hub kiimika ah ee duuma dalkaasi suuriya sida ay sheegtay qaramada midoobay ma jirto wax dhaawac ah oo soo gaaray xubnaha kooxda waxaana dib ay ugu noqdeen caasimadda dimashaq tv-ga suuriya iyo koox iyadoo ka mid a kuwa wax badbaadiya ayaa sheegay in kooxda xaqradeeska ee ka socota ururka kahortaga hubka kimikada ee qaramada midoobay ay tageen duuma inkastoo uu jiray jahwareer ah in kooxdu ay halkaasi gaartay in kale maraykanka iyo xulufadiisa ayaa waxa ay ku eedeeyeen dowladda bashaar al asad inay ka dambeysay weerarkaasi duuma halka ruushiya iyo siiriya ay gaashaanka u daruureen marwadii koowaad ee hore ee maraykanka barbara bush ayaa ku geeriyootay da-da labiyo sagaashanka sano habeenkii talaadada ee xilliga maraykanka iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda qoyska reer bush ayaa faahfaahin yar uun ka bixiyey xaaladii caafimaad ee barbara bush waxaase ay sheegeen in sanadihii dhowaa uu hayay culays xagga wadnaha iyo sambabada waxay diiday in ay daweyn dheeri ah loo sameeyo iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ee xaaladeeda caafimaad kasii daraysay waxa ay dhashay lix caruura waxaana ay u dhaxday madaxweynihii kooiyo afartanaad ee maraykanka george w h bush george h w bush iyadoo dhashay madaxweynihii saddex afartanaad ee maraykanka oo soomaalidana ay u taqaano bush kii yaraa
saraakiil afghanistan ayaa sheegay in abaanduurihii sare ee amniga ee gobolka kandahar iyo dhowr ilaaladiisa ahaa lagu dilay weerar bam oo ku haleelay maantu arbaca koonfurta waddanka afghanistan banduulahaasi oo magaciisa lagu sheegay janan mama ayaa bamka waxaa loogu rakibay gaarigiisa sida uu ku warramay afhayeen u hadlaya maamulka gobolka kandahar kooxda talabaan ayaa sheegatay inay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idin hayso ergeyga cusub ee gaarka ee qaramada midoobey ee u qaabilsan dalka yemen martin grevens ayaa uga digay golaha ammaankaahi ee qaramada midoobey in howlgallo milatari oo la sheegay inay suuragal tahay in laga fuliyo agaarka xaruntooda ugu weyn ee magaalada iyo dekadda halbowlaha ah taasi oo wiiqi doonta rajo kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeya saraakiil ayaa difaacay siyaasadda maamulka madaxweyne trump ee yemen ku aadan oo cadaadis kaga imaanaya mudanayaal ka kala tirsan labada xisbi oo doonaya in maamulkuu bedelo tubta uu hadda uu hayo iskuna dayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda ragaadisay yemen muddada saddexdii sane ee lasoo dhaafay wariyaha v o a cindy sain ayaa warbixintan ku eegeysa xaaladda dalkaasi yemen waxaase inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shal oo talaado ahayd ka xaajooday shiddada aadminimo ee ugu daran ee dunida mark locock waa madaxa aadminimo ee qaramada midoobay dad gaaraya laba iyo labaatan milyan ayaa dalkaasi yemen si deg deg a ugu baahan gargaar aadminimo oo ay ku jiraan in ka badan siddeed milyan oo aan haysanin waxa ay cunaan iyadoo dhibaatada ah ay hadda saamaynayso qoysaska iyo nolosha qof walba oo yemana ergeyga gaarka ee qaramada midoobay martin greves ayaa waxa uu sheegay inuu si aada ugu dadaali doono tafahana u xeedan doono nabadda islamarkaasna uu qorsheynayo wadaxaajoodi siyaasadeed in la qabto labada bil ee foodan lagu soo haya isagoo ka walacsan in colaaddu ay faraha ka sii baxdo senataro ayaa washington ka muujiyey walaaca ay ka qabaan taageerada militari ee maraykanka ee duqaymaha isbaysiga sacuudiga uu ka wado yemen iyo tirada badan ee shacabka ee khasaaruhu soo gaaray
is uh, an issue of great uh, importance to us. Here are unconfirmed reports that movements of forces in Yemen waxaannu xitaa maqlaynaa oo ah arrin aad muhiim weyn noogu leh warar aan la xaqiijin oo sheegaya in xoogagga yeman ka dagaalamaya ay soo kordhayaan iyo iyadoo la filayo howlgallo milatari oo ka dhan ah xuutiyiinta waxaana walaaceennu yahay in rajada nabadda ay meesha ka baxdo Our concern is simple. that these that any of these developments would at a single stroke take peace off the table.
David Satterfield waa sihayaha ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha bariga dhow.
Will our support continue should the Saudis or taageeradeenna ma sii socon doontaa Sacuudiga dalka Imaaraadka Carabta ama dal kale oo xubin ah ma duqayn doonaa dekedda Xudayda.
Bomb the port of Hodeidah.
satterfield ayaa waxa uu daafacay taageerada militari ee maraykanka uu u fidiyey isbaysiga sacuudiga wuxuuna caddeeyey in maraykanka uu rabo wadaxaajo dhalaxal siyaasadeed oo qaramada midoobay ay hogaaminayso
mudane waxbaad mala awaalaysaa waa in aannu aragnaa daruufaha si aannu uga jawaabno su'aasha oo ka baxsan wixii aan hore kuugu sheegay
warbixintii wariyaha v o a ee sindisain ayay taasi ahayd ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban nuur bukhaari ayaana soo jeedinaya
kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xulka qaranka soomaaliya ee ay da'diisu ka hoosayso toddoba-iyo toban sana jirrada ayaa markii ugu horraysay taariikhda rajo ka qabay inay gaaraan semifinalka tartanka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika labada kulan ee ugu dambaysay ee ay la kala ciyaareen etiyoobiya iyo burundi ayaa waxay ka heleen afar dhibcood guulahani iyo rajada ay ka qabaan inay gaaraan samafinaalka iyo faynaalkaba waxaan ku faaqidi doonaa xubinta dooda gaaban waxaana marti igu ah cabdixafiid cabdisamed zaciimka oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo ku nool magaalada muqdisho iyo cabdilfataax sahal maxamed oo ah saxafi degan magaalada kismaayo kana faallooda arrimaha ciyaaraha ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro cabdilfataax sahal maxamed cabdifataax guulahani ma waxay ku yimaadeen isbedel dhinaca ciyaartoyda ah ee mise waa kuwo ku dhacay si lama filaan ah nuur marka hore aada u mahadsan tahay dabcan hadda dhalinyarada soomaaliya oo dhan waxaa ka jira isbedel dhanka sboortiga ah ciyaartoydu niyad ahaan waxaa umalaysaa inay soo korayaan in dhaqdhaqaaqa sboortiga ee ka jira gobolada iyo caasimada guud ahaan soomaaliya uu yahay mid aada ugu wanaagsan kii hore ee jiray laakiin hadda natiijada ay soo gaareen ma lagu tilmaami karo in isbedel xoogan oo ilaa iyo heer la dhihi karo maanta markii hore way u wanaagsantaha ama niid ka wanaagsan marka hore ay wataan ciyaartoyda magarat waa garta waa mahadsan tahay zaciimka ayaan u gudbayaa zaciimka adigu maxay kula tahay maxay ku yimaadeen guulahani nuur cabsitax aad u mahadsantihiin iyo dhegeystayaasha v o a sidaa sheegtay soomaaliya ayaa waxay markaa noqotay in layaab ay ka dhigto ama markii ugu horeysay ay tiigsato in markaa rajo wanaagsan ay ka laabtay boqol kiiba sagaal iyo sagaashan soo gudbitaanka wareega nusdhamaadka koobka sakaafa dhalinta da-doodu toddobiyo tobanka sano marka ay ka hooseyso waxaana arrintan marka loo eego ciyaartoyda toddobiyo toban sana jirada soomaaliya inay heerkan soo gaaraan nuuro markaa sababay dhowr arrimood oo markaa in la xuso muhiimad gaara leh xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa waxa uu ku dadaalay in ciyaartoyda qaybta grassrootska ama qaybta markaa daayarta lasoo saaro iyadoo aan markaa ogeyn bili lasoo dhaafay in tartamo dhanka dugsiyada ay markaa ay ka dhaceen dugsiyada gobolka banaadir sidoo kale ciyaaryahaano markaa daayar oo dadka barakacayaasha laga soo xulay ayaa nuurow markaa jiray oo lasoo xulay oo markaa tababar loo waday muddooyinkii ugu dambeeyeyna garoonka markaasi jaamacadaha ee garoonka labaad ee soomaaliya iminka isticmaasho magaalada muqdisho lagu tababarayay taa ayaa keentay niyadda markaasi soomaaliya inta badan waxaa iyadoo magaceeda dhanka sumcadda la eego kubadda cagta soo celi jiray waagii horeba ciyaartoyda qaybta juniorska iyadoo xeeldheeryaashu ay sheegaan in haddii qaybta da-yarta laga soo dhiso soomaaliya ay mustaqbalka markaa tigsan karto meel aada u wanaagsan oo dhanka kubadda cagta ah waa yahay zaciimka waa mahadsan tahay cabdifataax u maqlaysaa zaciimka waxa uu leeyahay guulahan waxay ku yimaadeen xiriirka kubadda cagta oo sameeyey tartano maaragtay xiise leh oo dhalinyarada loo sameeyey marka miyaanay taasi salka ku hayn karin nurow lama oran karo middaas waayo hadda xiriirka kubadda cagta soomaaliya sidaad la socotaan dhaqdhaqaaqooda ugu badan dhanka sboortiga qeybihiisa kala duwan waxuu ku kooban yahay magaalada muqdisho oo qura gobolada inta badan maamulada ka dhisan xiriirku way hoos tagaan laakiin haddana wadashaqeynta udhexeysa lama oran karo waa mid heerkii loogu talagalay gaarsiisan ciyaartooyda dhalinta ay soo koraya kuwa caasimada ku sugan xitaa laftooda ma helaan tasiilaadkii facility ku filnaa uu baleer kusoo kori lahaa ama lagu abaabin lahaa gobolada soomaaliya warkooda iska daa marka condition ka wanaagsan xiriirka midka ula leeyahay hadda gobolada soomaaliya haddii la helo oo si cadaalad ah oo tayeysan oo qof walba xifadiisa lagu soo xulayo soomaaliya loogu hirgeliyo islamar ahaantaana maamulo cadaalad oo xiriirka isku xirkiisana saan laga wanaajiyo iska warqabkoodana laga wanaajiyo ciyaartooydana niyad iyo dhiirigelin la siiyo islamar ahaantaana xaaladooda caafimaad midooda waxbarasho iyo dhaqaale lala socdo ciyaartooy niyadooda dhisan tahay oo diyaarsan sidao gobolada kale ama dalalka kale ee koobkan ka qaybgelaya ciyaartooydooda usoo diyaariyeen ama usoo dhiseen islamar ahaantan ula tiigsada meesha ay rabeen nasiib xumo soomaaliya hadda midaas ma haysato dhalinyaradaasna waxaa loo baahan yahay hadda garab qabasho iyo dhiirigelin iyo dabcan waxyaalo fara badan in laga sii fikiro si mustaqbalka meel guulo wacan soomaaliya ugu soo hooyaan waa yahay zaciimka waa maqlaysaa cabdifataax wuxuu leeyahay dhiirigelin ma lahan ciyaartooyda soomaalida gaar ahaan dhalinyarada hadday noqon lahayd dhinaca caafimaadka iyo gunooyinka iyo tashiilaadka kale sidoo kalena uma dhamo xulka ciyaartooyda kale ee gobolada taas maxaa ka dhehaysaa waa tahay nuur dabcan ogow meesha waxaa markaa ku jirta in nuurow xiriirka kubadda cagta soomaaliya keliya aanay ku filnaan karin marka loo eego xaqiiqda laga hadlo in dhalinta soomaaliyad markaa la dhiirigeliyo ama guulaha markaa la doonayo in mustaqbalka la keeno markaa loo hana qaado guud ahaan waa arrin markaa u taala guud ahaanba dowladda soomaaliya iyo dhammaanba ganacsada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan isboortigu waxa u baahan yahay dhiirigelin dhiirigelinta kama timaado keliya ama lagama sugo berisamaadkii ama waagii markaa dowladdu aynu lahayn fiicnayd in xiriir keliya markaa lagama sugo jirin dowladda ayaa markaa had iyo jeer garab markaa ay uga baahan tahay in dhiirigelin markaa uu ciyaaryahanku ama ciyaartooyda xulka marka ay helaan ganacsatada laga doonaya shacabka soomaalida laga doonaya marka waa arrin dowladda u taala marka la eego in dhiirigelin la siiya ciyaartooyda heer walbaba waa mahadsan tahay eh, cabdixafiid zaciimka Eh, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay marka xulkan hadda qaranka soomaaliya ee toddoba iyo toban jirada rajo intee la-eg ayuu ka leeyahay in uu koobka qaado ama ugu yaraan uu tiigsado finalka tartankan markii ugu horreysa taariikhda waxaan siinayaa cabdifataax sahal maxamed nurow aad waa umahadsan tahay dabcan hadeer haddii aan raadino markii hilaal- hilaadin laga hadlayo ama saadaal dabcan waxay ku xiran tahay awoodda xulalkaas markaas dheelaya inaad u fiirisid keliya maaha inay kusoo jiidato xamaasad ama ay kusoo jiidato xamaasadda waddankaaga dabcan aniga saan qiyaasaya hadda rajo fog oo ma la dhihi karo hadda hal uh, guul iyo hal barbara laguma tilmaami karo in heerkaas ay ku gaadhi karaan ama awoodda noocaasi ay kula imaan karaan laakiin waxaan u rajaynaynaa mustaqbal fiican inay guul la taaban karo soo hooyaan een, xulal ka awood badan hadda xulalka soomaaliya ayaa dheelayo isla mar ahaantaana baleero tayala wato een, kuweena waxaan ka sugna horta waa iska rajo iyo inay qaadaan ama inay meel fiican gaaraan laakiin ugu yaraan doorkooda inay kasoo dhalaadana ilaah ugu rajaynaynaa waxaan dabcan codsanaynaa oo ku celcelinaynaa ha laga fiirsado marka ciyaartooyda noocaas la xulayo zim wuu yaqaanaa wariye taxliiliyey sportiga gobolada dalka waxaa laga helaya ciyaartooy xirfadooda u dhammaystiran tahay isla mar ahaantaana wallahi da'yarta caalamka heerka ay ka gaareen kubadda ka gaari karo kuwaasoo u baahan in lagu dhiirigeliyo in la geeyo masaxyada noocaas oo kalea si is usoo bandhigaan xifradooda kubadda ay ku jirta Een, aniga intaasaan kusoo koobayaa xulka soomaaliya waxaa u rajeynayaa guul insha allah Eh, zaciimka adigu maxaa ku diraysaa Eh, ma kula tahay in ay xulka qaranka soomaaliya uu ku guuleysan karo tartankan ama uu gaari karo finalka dabcan eh, haddii iminka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal soo bixitaan ayaa rajo wanaagsan soomaaliya ay ka leedahay maadaama een, kulan marka uu haray een, gruubkana marka min kulan iminka marka ay hareen oo kenya ay markaasi eh, la ciyaari doonaan ugu dambeyntii si kastaba haddii samafinal aynu soo gaarno nur waxaan isleeyahay waa markaasi guusha ugu weyneed ee soomaaliya taariikhda marka ay ku qormi doonta in heer samafinal marka da'da- da'yarta todobiyo toban sanjirada soomaaliya ay tiigsadeen ciyaaraha sakaafa meel aynu ku qori doonaa haddii aynu final tagnana way kasii wanaagsan tahay lakin waxaa aniga guul igu filan in soomaaliya samafinal sakaafa under seventeen marka ay ciyaarto waa sharaf iyo sumcad ee dalka soomaaliya iyo kubadda cagta markaas usoo hoyatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen cabdifataax sahal maxamed oo ah saxafi degan magaalada kismaayo kana faallooda arrimaha ciyaaraha iyo cabdilxafiid cabdilsamed zaciimka oo ah wariye degan magaalada muqdisho sidoo kalena ka faallooda arrimaha ciyaaraha waxay marti igu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaen waa v o a markan waxaad kusoo dhowaataan haweenkay qoyska barnaamijkaas oo xilidan oo kale fiid kasta oo arbaca aad ka dhagaystaan v o a caashe ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa naasnuujinta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay carruurta ay da'doodu ka yar tahay labada sano hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa in naasnuujinta carruurta ee labada sano ee ugu horraysa ay badbaadin karto nolosha in ka badan siddeed boqol iyo labaatan kun oo carruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay shan jirka sannad kasta w h o waxa ay soo saartay toban tilmaamood oo cusub oo loogu talagalay dhiirigelinta naasnuujinta xarumaha caafimaadka ee dunida ku yaala hay-adda caafimaadka adduunka iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa bilaabay barnaamij loogu magacdaray isbitaalka caruurta ee saaxiibka la ah sanadkii kii kaasoo ah barnaamij si iskaa wax u qabso ah ugu dhiirigelinaya hooyooyinka cusub in ay naasnuujiyaan sarkaalka dhinaca farsamada ee hay-adda w h o waaxdeeda nafaqada ee caafimaadka iyo horumarinta lawrence grumer strone ayaa sheegay in hagitaanka tobanka tilmaamood ee la cusboonaysiiyey ay ku siinayaan xarumaha adeegyada caafimaadka kaas oo ku saabsan sida loo daryeelo hooyooyinka iyo dhallaanka yaryar ee caananuugyada ah It focuses on issues such as placing the mother and baby together, skin to skin, immediately postpartum, starting breastfeeding within a few minutes after the birth. It's about avoiding the use of formula.
waxay diiradda saartaa arrimahan sida in hooyada iyo ilmaha ay meel wada joogaan oo ay hoosta isaga jiraan mar kasta oo isla markaa ay dhashaanba ay bilaabato naasnuujinta dhowr daqiiqadood kadib dhalashada ilmaha waxay ku saabsan tahay in laga fogaado adeegsiga caanaha haddii aanay jirin sabab caafimaad tan kale ee ku saabsan tobanka tillaaboodba waa in ay si cad u wada qusaysaa dhammaan carruurta mabaadi'da muhiimka ah ee ka dambaysa tobanka tallaabo ama tilmaamood ayaa sidoo kale lagu dabaqayaa ilmaha dhicisooba dhallaanka miisaanka yar ku dhasha iyo kuwa xanuunsan gromer strone ayaa sheegay in dunida oo dhan ilaa iyo afartan boqolkiiba carruurta da'doodu ka yar tahay lix bilood la nuujiyey waxa uu u sheegay wariyaha v o eda ee magaalada jeneva lisa shlein in isbitaallada saaxiibka la ah carruurta ee ku yaala afrika ay aad u hoosayso keliya boqolkiiba afar dhinaca naasnuujinta waxa uu sheegayaa in ay tahay mid walaac leh iyadoo haween yar ay helaan tilmaamaha ay u baahan yihiin ee ku saabsan faa'iidooyinka naasnuujinta gaarka ah hoyooyinka soomaalida ah ayaa waayadan dambe waxa ay ku baraarugeen in naasnuujintu ay faa'iido badan u leedahay ubadkooda siday sheegayso aamine axmed farey oo ah umuliso iyo kalkaaliso ka howlgasha xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee kaaraan ee ku taala magaalada muqdisho waagii hore iyo hadda isma lahan hadda waxaad moodaa dadkii inay soo ilbixeen ayna la qabsadeen cunugii in ay siiyaan naaska oo keliya waxaan ku wacyigelinaa oo aan tusnay waxyaalo oo muxuu ahayta tijaabo ah waxaan idhi hooyada markii ugu horeyso cunugeeda ee naaska ay godlato maxaa idan kasoo daata naaska maxaa ka horeeya ugu horeynta maxaa kasoo daadana biyo waa biyihii ilaahay ugu talagalay cunugaas inuu marka hore ku qabowsado kadib naaskaaga markuu cunuga wax badan nuujiyo aada nuujiso ka bixi maxaad arkaysaa caano cad waa brotiinkii iyo fitamiinkii ilaahay ugu talagalay cunugaas marka tijaab ahaan ayay jirkoodii ugu arkeenbo habkaasayto in ay jirto in cunugii ay meesha uu ka helayo biyo iyo caano ku filan oo fitamiin iyo brotiin oo dhamaystiranba uu meesha ka helayo waa ilaahay labada waqti oo ugu talagalay labadii waxyaalood oo midna biyo ahaa midna cunto ahaa ilaahay ugu talagalay oo naaska hooyada u geliye waayo saas u siiya ilmihiina ha ka hagranineen waayahayna waa dheen hadda way fiican yihin dadka sidii hore boqolkiiba boqol natiijada xataa aad ay noogu soo xirmaan aamino ayaa dhinaca kale waxa ay sharaxaysaa adeegyada isugu jira caafimaadka iyo wacyigelinta ee ay xaruntoodu u qabato hooyooyinka taas oo ka kooban saddex qaybood horta meesha annaga naagaha way ku dhalaan xilligaas ay ku dhalaan isla saacaddaas waxaan u sameynaa isla saacaddaas cunuga ay habarta dhasho nus saac gudahood ayaa waxaa laga rabaa in ay hooyada siiso naaska cunuga sababa ay u siinaysana waxaa waaye number ko waa qeybta ugu horeysa oo naas nuujinta loo sameynaayo waxay tahay laba saacid hooyadii ayaa waxaa hooyadii ayaa waxay helaysaa faa'iida in oo utriska dhaqso soo abuuro ousan wax baxa ayna hooyadii ku dhimaanin faa'iida labaadna waxay tahay cunugii ayaa wuxuu helayaa dambarkii cunuga oo hooyadii ay lahayd markaas oo horey ka helayaa oo fitamiino badan oo ka helayaa oo loo nuujinayaa isla saacadaas waa faa'iida koowaad oo markuu cunuga meesha ku dhashay ah qaybta labaad waxa waaye cunugii markii uu dhasho oo nuujinta usii soconayso hooyadii waxaan u wacyigelinayna usheegaynaa in ay cunuga siiso naaska oo keliya ayna siinin biyo iyo cunto kale cunugaas ilaa uu lix bilood ka gaaro cunugaas lama siinayo biyo iyo cunto waxaa la siinayaa caanaha naaska oo keliya ha la siinaa caano lama siinaayo biyona lama siinaayo cuntona lama siinaayo waxaan u sheegnay faa'iidadii ay ka helihay hooyada in ay ku wada jiraan caanihii biyihii brotiinkii ayi dhamaystiran oo ilaahay ugu talagalay in uu cunugaasayto uu helaayo hooyada naaskeeda in uu ku jiro cunugiina uu noqonayo cunug active ah caqli badan xoojigan ka fiican ilmaha qaybta saddexaadna waa markii la sameynayo complementary feeding hooyadii waxaa loo sheegaa lix bilood cunugii markuu gaaro in ay ugu darayso laba waqti cunugii cuntooyin dareero ah oo jilcan naaskina ewel waxaa loo siinaya sideed waqti afar iyo labaatanka saac sideed mar in la siiyo ama marka hore lagu soo wacyigeliyo haddana cunugii maadaama uu soo weynaaday laba waqti ah ilaa sagaal bilood loogu darayaa cunugii in uu helo cunto dareero ah oo naaskii kaabo si uusan cunugii baahi u qabanin marka laga soo tago in naasnuujinta ay faa'iidooyin badan u leedahay carruurta labada sane ee ugu horreysa ayaa dhinaca kalena waxaa jirta faa'iidooyin uu hooyada qudheeda u leeyahay naasnuujinta waa tan mar kale aamina oo inoo faahfaahinaysa faa'iidooyinkaasi iyo sida ay hooyada qudheeda ku yeelan karto caano badan oo ay nuujiso ilmaheeda xilligii ay micnaha samayn laheyd mistrwal cycleka oo ku dhici lahaa uu dib u dhacayo uuna ku dhacayn ooy markaas hooyada dhaqso uur qaadeen ayadana ay kala korin iyo kala dheereen ilmaha ay saas ku helayso hooyo caafimaad qabta cunug caafimaad qaba uu kasoo baxaa hooyadana ay mar walba qaadato cuntooyinka faa'iidada u lah sida digirta masagada galleyda soorta waxyaalahaas in ay yihiin hooyada waxyaalaha ay ka helayso caano fiican uu cunugeeda ka helaa iyadana ay tayo fiican ku helayso ilaa laba sano oo ka gaarana aan ku lagu wadaayo cunugii halkaasna ay ka imaanayso kala dheerayn oo ilmaha dhallaanka iyo hooyada ah hooyadii ay noqonayso hooyo caafimaad qabto ka fiican hooyadii kale guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale ismaqlayno nabadgelyo
caashi ibraahim aadan caashicuud ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli naga socotaana waa washington haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa codkii fanaanada luul jaylaani iyo heestan baraadiliga dhegeystayaal naga raalaada heestaasi waxaa ku luqaynaysaa fanaanada caasha cabdow malika
heestaasi waxay gunaanad wahayd idaacaddeenii fiidnimo oo si wada jira idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jamaal axmed cusmaan dhegaystayaal tan iyo beritole dhammaantu isku duban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo